30 UTC and after the debate for analysis.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaaggaaban kuwa efmiyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa talaado tobanka bisha setembar sannadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo axaddii ka digay in dalkiisa uu dullayn doono dal kasta oo khatar ku ah madax bannaanidooda xilli ay xiisado ka taagan yihiin gobolka xilligan
kiiskii oo mararka qaar garsooruhu oo u muuqda in fadimiyad uu dhacay oo aan loo baarin sidii saxda heeday amba waktigii loo baahnay in la geliyo aan la gelin sidaa darteed baarista nacaqabadaha ka jirta yaraashada garsoorayaashu ay yar yihiin marka loo fiiriyo kiisaska maxkamadda ka jirana aadaa waxaa uga jira culeysaa ka jira caqabadaa ka jira
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo markaasi ka warramayey kiisaska ugu culculus ee tegaya maxkamadda oo kordhay iyo weliba garsoore la-aanta iyo weliba in xabsi yaraan ay dalka ka jirto ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida adeega gargaarka deg dega ah ee gaza ayaa sheegay in duqayn cirka ah oo ay ciidamada israa'il aroornimadii hore ee talaadada maanta ah ku bartilmaameedsadeen teendhooyin ay ku nool yihiin dadka ku barakacay dagaalka ghaza lagu dilay tiro aan weli la cayimin oo u badan rayd saraakiisha caafimaadka ayaase xaqiijiyey dhaawaca shan iyo lixdan qof sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee reuters milatariga israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen xarun ay ka howlgalaan xamaas oo ku taalla koonfurta ghaza dadka deegaanka iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in teendhooyin ku yaala xerada almawaasi ee duleedka degmada yunis halkaas oo ah goob ay israa'iil u calaamadaysay inay tahay zoon colaadda ka caagan la bartilmaameedsaday goobjoogayaasha ayaa sheegay in ilaa afar gantaal lagu garaacay xarunta xerada ayaa la ciiraysa qoysas badan oo falastiiniyiin barakac ah kuwaasoo isaga kala yimid meelo badan oo marinka khaza ah ilaa labaatan teendho ayaa la sheegay inuu dab qabsaday welina lama oga khasaaraha dhabta ah ee duqayntaasi waaxda caafimaadka ee khaza ayaa hore u sheegtay in tirada dadka lagu dilay khaza ay kor u dhaaftay afartan kun oo falastiiniyiin ah tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii hore markaas oo uu dagaalka bilowday ugu yaraan siddeed iyo konton qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen halka afartan kalena la la-yahay kadib markii duufaan loogu magac daray yaage ay garaacday waqooyiga dalka vietnam saraakiisha waaxda maaraynta masiibooyinka ee dalkaasi ayaa sheegay in khasaaraha intiisa badan ay sababeen fatahaado iyo dhulgo ka dhashay roobab dabaylo xoog roobab watay dabaylo xoog leh oo duufaanta ay wadatay duufaanta ayaa bilaabatay sabtidii waxayna xoogeeda ku dhacday xeebaha waqooyi bari iyada oo curyaamisay dhulka warshadaha caanka ku ah saraakiisha ayaa sheegay in dadka ku dhaawacmay ay kor u dhaafayaan ilaa iyo toddoba boqol iyo konton ruux dowladda ayaa ka digaysaa fatahaad ka dhalan karta webiyada ku yaala waqooyiga vietnam oo heerka biyahooda uu aad sare u kacay dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa axaddii ka digay in dalkiisa uu dullayn doono dal kasta oo khatar ku ah madax bannaanidooda hadalka abiy axmed ayaa imaanaya xilli ay xiisado ka taagan yihiin gobolka markaasi taasoo u dhexaysa etoobiya iyo soomaaliya waxaana xiisadaasi ay sii kacday markii dhinacyada ay ku kala kaceen wadahadalkii ugu dambeeyey ay ku yeesheen magaalada ankara ee dalka turkiga iyo heshiiskii difaac ee soomaaliya ay la gashay masar warbixin uu markaasi qoray iskander feru ayaa waxaa noo soo koobaya nuur xasan nuur isaga oo ka hadlayay munaasabad lagu xusay maalinta qarannimada etiyoobiya oo lagu qabtay xarunta wasaaradda difaaca ee magaalada adis ababa ayuu abiy axmed ku faanay in etiyoobiya ay iska difaacday weerar dibadda ah waxa uu digniin u diray wax uu ku tilmaamay kuwa dhow iyo kuwa fog
marka qof walba uu rabo inuu weeraro ethoobiya uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya ee waa inuu ka fikiraa toban jeer abiy oo la hadlayay askarta etiyoobiya ayaa sheegay in in dhowaalaba ay jiraan wadahadallo ay dhici karto in etiyoobiya ay colaad la gasho dalal gaar ah
sida ay ka warqabaan dhammaan saraakiisha sarsare ee ciidanka difaaca qaranka etoobiya marar badan ay la dagaalantay soomaaliya iyo suudaan kontonkii sano ee lasoo dhaafay abiy axmed waxaa kale uu sheegay in etiyoobiya ay sii wadi doonto dadaalada midaysan ee dadkeeda
si kastaba ha ahaatee hal xabad kuma aanan ridin mid ka mid ah dalalka deriskeenna mas-uuliyiinta sare ee dowladaha soomaaliya iyo etiyoobiya ayaa tan iyo horraantii sannadkan ku lug lahaa khilaafaad diblomaasiyadeed oo aad u kulul kadib markii ay maalintii ugu horreysay ee sannadkan labada kun afariyo labaatanka ay etiyoobiya la saxiixatay somalilan heshiis is-afgarad ahaa is-afgaradka ayaa etiyoobiya galaangal u siinaya badda soomaaliya halka somalilan ay taasi ku bedelinayso aqoonsi ay ka hesho etiyoobiya sida ay sheegeen saraakiisha somalilan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay heshiiskaasi is-afgarad in uu xadgudub ku yahay madax bannaanideeda islamarkaana ku boorisay adis ababa inay ka laabato somalilan ayaa si iskeed ah ugu dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya bilowgii sagaashamaadkii hase ahaatee weli ma helin aqoonsi dowladda soomaaliya ayaa rumaysan in somalilan ay tahay qayb ka mid ah gobolladeeda etiyoobiya iyo soomaaliya ayaa horey u dagaalamay laba jeer sababo la xiriiray muran ku salaysan dhul iyo xuduudo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horey uga digay in etiyoobiya ay qaadi doonto eedda iyo mas-uuliyadda haddii ay dib u soo noolaato cadaawaddii hore ee soomaaliya iyo etiyoobiya horraantii sannadkan mar uu hadlayay ayuu sheegay in etiyoobiya haddii ay hal tallaabo qaado ay soomaaliyana qaadi doonto laba saddex ilaa afar tallaabo wuxuu kaloo ka digay in bulshada caalamka aysan ku eedayn karin go'aanada ay qaadanayso dowladda soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii soomaaliya ay heshiis dhinaca difaaca ah la gashay dowladda masar oo ah dal ay etiyoobiya ku kala aragti duwan yihiin maamulka biyaha webiga neel qaahira iyo adis ababa ayaa sii kala fogaaday wixii ka dambeeyey markii ay etiyoobiya dhistay biyo xireen aad u qarweyn oo ay masar u aragto halis ugu dambayntii oomane ka dhigi doonto dhulkeeda soomaaliya ayaa ka go'an in ciidanka etiyoobiya ay ka baxaan dalkeeda wixii lagu gaaro bisha disembar waxay sheegtay in ay doonayso in masar ay kaalin weyn ka ciyaarto wejiga cusub ee howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee bilaaban doona bisha januari ee sannadka labada kun shan iyo labaatanka etiyoobiya ayaa dhowaan howlgalka cusub ee soomaaliya ku tilmaamtay mid khatar ku ah gobolka etiyoobiya waxay kaloo sheegtay in kuwa mas-uulka ka ah diyaarinta howlgalka cusub ay tixgeliyaan walaacay ku sheegtay in uu sharci yahay kaas oo ay qabaan bay tiri dalalka gobolka iyo kuwa ciidamadooda ay ka howlgalaan soomaaliya dhinaca kale dowladda masar ayaa toddobaadkii hore warqad u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobey si ay u muujiso walaaca ay ka qabto wax ay ku tilmaamtay siyaasadaha etiyoobiya ee ku aadan biyo xireenka weyn ee etiyoobiya masar waxay sheegtay in ay diyaar u tahay in ay qaado dhammaan tallaabooyinka uu damaanad qaaday axdiga qaramada midoobe si ay u difaacdo bay tiri jiritaankeeda awoodda dadkeeda iyo danaha dalkeeda
mahadsaneyd nuur xasan nuur oo warbixintaasi noo soo koobaya markana muqdisho gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ayaa idaacadda v o a uga waramay culeysyada kiisaska ay qabtaan oo maxkamadda ee maxkamadda oo aada u kordhay iyo baahida garsoore la-aan ee jirta garyaqaan saalax ayaa sheegay in dacwadaha ugu badan ee soo gaara ay yihiin kuwa dembiyada ciqaabta isagoo dhinaca kalena tilmaamay inay jirto baahi xabsi oo aada u daran kadib markii dadka ay xukumaan ay soo xukumeen ay buuxdhaafiyeen xabsiga dhexe ee muqdisho wuxuu sheegay inay kordheen kiisaska kadib markii si toos ah loo baahiyey dacwado si toos ah looga baahiyey telefishinada dacwado ay maxkamadda horey u qaaday wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan oo qadka telefoonka ee muqdisho kula xiriirtay ayaa guddoomiyaha marka hore weydiisay kiisaska ugu badan ee maxkamadda ay qabato waxay yihiin kiisaska maxkamadda ugu badan oo ay qaado oo maxkamadaha ka furmo dacwadaha ciqaabta la xiriira ama kiisaska ciqaabta la xiriira kuwaasoo lambar badan ah markii loo fiiriyo kiisaska kale ee maxkamadda ka furma marka lambarka hadda ugu badan ee maxkamaddu ka gar noqdo waa kiisas ciqaaba oo faldembiyeedyada la xiriira marka aad qiyaas ahaan naga siiso culeysyo badan ugu badan hadda xaggee idinka soo wajahaan ma dembiyada mase garnaqa hadda dhulkoo kale wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee dadku ay maxkamadaha ay u tagaan marka culayska ugu badan dhankee idinkaaga yimaadaa culayska ugu badan markii la yidhaaha dacwadda iyo qaadisteeda iyo socodsiinteeda labaan u kala qaadi karnaa mid waxa waaye mid la xiriira waktiga ay dacwaddu qaadanayso lambarka garsoorayaal ee loo baahan yahay ku saabsan tusaale ahaan galalka furmaa iyo muxuu ahaay garsoorayaasha jooga maxkamadda oo ka garnaqaaya oo aan isu dhigmin oo runtii galalku ay aada uga badan yihiin markii loo fiiriyo garsoorayaasha maxkamadda ka howlgala oo saddex iyo toban garsoore oo guddoomiyu afar iyo toban ku yahay iyo galalka oo aada u fara batay dhanka kale dacwadaha la xiriiraa ciqaabta laftigooda caqabadaha ka jira oo caqabado waxaa ka jira dacwaddu markii ay soo gaarto maxkamadaha ay soo gaarto dabcan dacwadda waa la dhegeysadaa dacwadda marka la dhegeysanayo in cadaymaha la xiriira qofka eedda loo heysto oo aan sidii la rabay amba sidii sharcigu oo ogolay aan loo loo diyaarin ama kiiskii oo mararka qaar garsooruhu u muuqda in faldimiyadu dhacay oo aan loo baarin sidii saxda heeday amba waktigii loo baahnay in la geliyo aan la gelin sidaa darteed baarista nacaqabadaa ka jirta yaraashada garsoorayaashu ay yar yihiin markii loo fiiriya kiisaska maxkamadda ka jirana aadaa waxaa uga jira culeysaa ka jira caqabadaa ka jira dhowaan waxaad sheegtay in aad u baahan tihiin garsoorayaal oo kaysas badan ama faylal badan ay yaalaan oo dacwado ah marka ma waxaa kordhay dacwooyinka mise waxaa yaraaday tirada garsoorayaasha waxaa jirta labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa jira dacwado la baahiyey oo meediyaha cid kasta ay ka daawanaysay oo arrintaasu oo door weyn ka qaadatay inay kiisas fara badan maxkamadda ka furmaan taasoo markii hore aan la filanaynin garsoorayaalka baasati leh oo muxuu ahaa doorkaas qaadan kara inaanay jirin la aaminsanahay sidoo kale la aaminsanahay meesha inay taha meel muxuu aha laaluush iyo musuq maasuq ay ku xiran taha kiiskaaga inaad guul ka gaarta laakiin hadda dadweynaha iyo muxuu ahay dadka soomaaliyeed guud ahaan ay ogaadeen in qofka ay ku xiran tahay guushiisa kiiska sidoo u doodo iyo cadaymaha oo wato sidaas darteed waxaa sidoo kale kordhay fulinadi xukunada xukunada madaniga ah oo maxkamadaha ka soo baxa oo dadweynihii dhulalkoodii iyo agabkii laga haysta lagu wareejinayo oo iidana meediyaha si fiican loo isticmaalay taasaa waxay keentay inuu koror ku yimaado dacwadii ka furmaya maxkamadaha arrintaas waxay waxay arrintaas waxay kordhisa marka baahidi loo qabay garsoorayaal baahida loo qabo maadaama kiisaskii ay kordheen dhanka kale waxaa inay kororto qasab noqotay garsoorayaashii sidaasaana garsoorayaal baahi weyn ay uga taagneeday sanadkii lasoo dhaafay eeakusaddeaaaaatanki bishii sebtembar ayaa garsoorayaal muxuuah tartan furan la geliyay oo soddon garsoora iyo labaatan xeer ilaaliye waxaana kusoo baxay lambarkii la rabay kadibna waxaa madaxweynaha kusoo saaray degreeto madaxweyne heleen laakiin weli ma helin xuquuqdii xaqay u lahaayeen si ay u howlgalaan oo ay maxkamadaha garsoorayaal rasmi inta uga noqdaan ay go-aano usoo saaraan marka baahidaas way jirtay wn welina way taagantaha ooma dhammaan
waxaa jirta mudane guddoomiye in qof lagu soo qabto dembi isku aadan ama inuu dhac geystay ama uu qof alaab ka qaatay laakiin loo geeyo oo xabsiga lagula xiro qof argagixisnimo ku aadaysan waxaa jira in dadka qaar ay lagu tashkiiliyo gudaha xabsiga oo kale qofka marka la xiro sidee in la dhaqan celiyey in dembigii kasokow in lagu ciqaabayo ma la socotaa dhaqan celin ma helaan ma la kala saaraa dadka oo dadka argagixisnimada u xiran iyo qofkii wax yaruu soo xada loo soo xiro ma kala leeyihiin qaybo lagu kala xiro
arrintaas la xiriirtaa qofka iyo faldembiyeedka loo heesto iyo faldembiyeedyada kale dadka kale loo heesto in isku meel lagu xiro iyo inaan isku meel lagu xirin dabcan annagoo maxkamadaa nahay dadka xabsiga gacanta ku haya ma ahan maxkamaddu ma ahan waxaa jira hay-ada fulin waxaa la wareysan karaa ciidanka asluubtaa la wareysan karaa hayada fulintaa la wareysan karaa laakiin guud ahaan maxkamadda mas-uuliyadda saaran waxay tahay qof eedeysanaa haddii loo keeno uma muuqato faldembiyeedkan in uu galay ay u muuqato mabda'iya ay u muuqato in ay xabsi u dirto xabsi udira kaliya maahane wixii kale oo la xiriira xabsigaas iyo sida meesha lagu xiraayo waxaa iskale hay-adda fulinta iskale maxkamaduhu muxuu ahay ma lahan laakiin kormeerka ayaa garsoorku qaybka leeyahay xafiiska xeerlaaliyaha guud ayaa wuxuu leeyahay inuu kormeero oo xabsiyada kormeero oo fiiriyo duruufaha iyo sida loo nool yahay dabcan loojiga ama caqliga ayaa wuxuu keenaya inaan dad qof dhac u xiran iyo qof dil u xiran inaan isku meel lagu xirin amba qof argaxiso u xiran inaan meel lagu xirin laakiin dabcan duruufo badanaa jira dalkan dalkan wuxuu u baahan yahay xabsiyo waaweyn u u baahan yahay duruuftiina weli way taagan tahay xabsigan dhexe magaalada muqdisho ku yaalla waxaa loogu talagalay taqriiban aba qiyaas ahaan kun iyo shan boqol haddana waxaa ku xiran saddex kun afar kuna ku xiran marka duruuftaas iyo baahidaasna waa dareemi kartaa marka ma xabsigaas keliya ku yaalla magaalada oo dadka lagu xiraa markii la xukumo magaalada xabsi waxaa ku yaalla xabsiga dhexe ee magaalada oo la yaqaano oo xilligii talyaaniga la dhisay hadda ayaa waxaa xabsi laga dhisay kilomitr zaman xabsigaasaana hadda dadka xabsigooda uu dhaqan galay amba xarigooda uu dhaqan galo oon maxkamadda maan sugaynin ayaa lagu wareejiyaa laakiin weli baahi waxaa taagan la xiriirta xabsiyada la xiriirta aaday u taagan tahay
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir gariiqan saalax maxamuud cali oo u waramayey wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan waxaa lagu jiraa bisha rabiicul awal oo dad badan oo muslimiinta dunida ay markaasi aada runtii u yaqaanaan bisha mawliid oo labayo tobankeeda uu dhashay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee muslimiin badan oo dunida ayaa sameeya isu imaatin ay bishan ku maamuusaan dhalashada nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaato iyo sidaay u jecel yihiin iyo siirada ama ka sheekeyntiisa haddaba dhalashada nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxay uga dhigan tahay muslimiinta caalamka ayuu maxamed cabdi sandheere weydiiyey imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ah culamaa udiinka soomaaliyeed
nabi moxamed sala allahu aleyh waali wasalama dhalashadiisa inuu koonka yimaado muslimiinta waxay uga dhigan tahay xadad aad iyo aad u qiimo badan iyo shakhsiyad ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay in koonkan ay timid bay uga dhigan tahay xagga muslimiinta nabiga sala allahu aleyh waali wasalam allah wuxuu ku tilmaamay inuu naxariis u yahay koonkan oo dhan wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ayuu ilaahay uu leeyahay markuu nabiga uu ka hadlayey marka nabiga allah uu doortay risaaladiisa nabigii ilaahay subxaana wa tacaala meel kale uu leeyahay allahu yaclamu xaysu yajcalu risaalatahu ilaahay isaga ayaa og qofka risaaladiisa ku habboon ee mudan qofkii noocaas ahaa adduunka markuu yimid waxay uga dhigan tahay muslimiinta qiimo fara badan bay ay uga dhigan tahay basharka iyo bini aadamka kalena sidaan aan sheegnay waxaa inta badan sheekh cabdiraxmaan oo dadka qaar yidhaahdaan marka laga hadlayo dhalashada nebiga iyo udabaaldegeedoon sannadahan dambe aad u aragno in meelo fara badan oo dunida laga sameeyo in nebigii sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisii ka dambeysay ayna u dabaaldegin arrintaa lala yimidna ay tahay arrin cusub maxaad ka odhan laad arrinta marka loo noqonayo cilmiga fiqiga iyo usuulu fiqiga waxaan la yidhaahdo masalada la yidhahdo masalatu tarki oo micnaheedu tahay sheega nebigu ma samaynin sala allahu aleyhi waalihi wasalama bidca kuma noqdo waxa wuxu uu bidco ku noqdaa inuu qawaacidda diinta iyo muxuu ahaa shareecada islaamka meel laga hoosgeliyo in la waayo ayuu sheegu bidco ku noqdaa inaysan samaynin tusaale ahaan nabigu sala allahu calayhi waali wasalama sax maahoo nebigu wuu sameeyey oo waxaa ku qoran xadiista saxiixa ah nabigu inuu soomi jiray isniinta markii la weydiiyey maxaad u soomaysaana sababaha uu sheegay mid ka mida waxa weeye waa yowmun wulidtu fiihi waa maalinkii la dhalay weeyaan marka shukran lilaahi ilaahay subxaana wa tacaala anoo u shukrinaya ayaan u soomaya ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam nabigu marka cibaado noocaasa hadduu ku weyneeyey oo uu ku qadariyey dhalashadiisii dadka kalena inay cibaado kale oo ti ti u dhiganta oo ah farxad iyo isu soo bax iyo in laga sheekeeyo habdhaqankiisii iyo siiradiisii waxaad moodaa inaysan xagga wax dhibaata aysan lahayn saxaabadooda nebigii baaba la noolaa wuu la joogay way arkayeen way taabanayeen isagii baa ku dhex jira yacni marka umaysan baahnayn inay dhalasho u sameeyaan nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam in dhalashadiisa la xuso waxaa keenay waxyaabo fara badan oo ah dadku inay waxaa la rabaa in loo xoojiyo waxyaabahan keenaya jacaylka nabiga sala allahu calayhi waali wasalam si marka jacaylka nebiga loo xoojiyo ayaa waxay keentay in jacaylkii nabiga sala allahu alay wasalam iyo munaasabadda iyada aan la qiimeeyo oo la qadariyo xagga kale maxamed oo qur-aanku wuxuu ina leeyahay wa amaa binicmati rabbika faxadid nicmo ilaahay hadduu ku siiyo ku xamdi haddii dhalashada nabiga nicmo inooga weyn oo kaleoo ilaahay ina siin lahaa ma jirta yacni marka in aan ku xamdino oon ka sheekayno oon siiradiisii iyo habdhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa ummadda usoo bandhigno oon si gooni ah aan muxuu ah aan u qiimaynaahu waxa weeye diintii lafteedii baa ina faraysa nicmada alla kusiiya in laga sheekeeyo oo lagu xamdiyo arrin kale aan kusoo xidhayaa marro fara badan waxaan ognahay munaasabaad fara badan oo kaleo diini ah oo laga sheekeeyo waxaa ka mid a hijrada nabiga oo markii sanad walba xilliga hijrada la gaaro waxaad aragtaa muxaadaraad fara badan iyo mu'tamaraad in laga jeedinayo oo hijrada iyo duruusta ku jirtay waxa laga qaadanayo sidaasoo kale waxaa ka mid a dagaalkii beder sidoo kale waxaan marro fara badan aragnaa israha iyo micraajka oo ahayd xilligii muxuu ahaa salaada lasoo farad yeelay haddii munaasabaad munaasabaadkaasba laga sheekaynayo oo iyagoo dhan ay ku dul wareegayaan nabiga ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam in dhalashadiisiina laga sheekeeyo wax ku jabani ma jiro waan gartay waxaan xiliyadan dambe aragnaa gaar ahaan sanadahan amaba sanadkan aan idhaahdo in dabaaldeggii aad mooddo inuu sidii hore ka weyn yahay maaha soomaaliya oo keliya laakiin wadamada islaamka haddaynu eegno wadamada sida turkiga yemen iyo meelo kale marka maxaad isleedahay isbeddelku uu yahay waxaan isleeahay isbeddelka qaybo ka mida waxaa keenay mararka qaarkood itijaahii aadka ula dagaalamayay mawliidka iyo dhalashada nabiga sala allahu calayhi waaalih wasalama ayaa marro fara badan uu ka badbadiyey marka waxaa jira wax la yidhaahdo waraabadaale dirirtiisaa loo tagaa markii marka laga badbadiyey dadkii kalena waxay sameeyeen reaction kaleeto oo ah nimankan hadday sidan yeelayaan waa inaan tusinno wax ka duwan oo ka xoog badan waa inaan tusinno taas waa qayb ayaan isleeahay qaybta kale waxaad yar moodaa kaalinta culimadii soo jireenka ahayd dunidaasnaba ha noqoto turkiya ama yemen ama xataa bakistan iyo malaysia iyo soomaaliya ha noqoto kaalintoodii ayaad moodaa inay dib usoo noqonayso oo dadkii muslimiinta ahaa ayaa waxaad moodaa fikrigii inta badan toddobaatankii sana ugu dambeeyey la gadaya ee khaliijka ka yimid ee sacuudiga uu horkacayay dhibaatadiisii iyo muxuu qallafsanaantiisii in la arkay ayaa waxaad moodaa in dib loogu noqonayo islaamkii u ekaa tasaamuxa iyo wada noolaanshaha iyo jacaylka nebiga iyo ixtiraamkiisa in dib loogu noqonayo waxaa jira in dhinaca kale ad arkayso culimo iyaguna muxaadarooyin jeedinaya oo ka hadlaya in qaabka loo samaynayo dhalashada nebiga ay marmarka qaarkood ay tahay kutalaxtag qaarkood dabcan waxay odhanayaan waa bidca hase yeeshee waxaa jira culimo si adag uga hadasha sina maugu saxsan yihiin dooddoodaas qur-aanka ilaahay wuxuu u dabaaldega uu ka sheekeeyey dhalashada nabiyullaahi ciisa calayhi salaam suuratu maryam baa ka sheekaysay hooyadii feeri uurkeedii iyo foosheedii iyo dhalashadiisii iyo isaga oo yar markii haddana la keenay iyo hadalkiisii suuradan baa ka sheekaysay xadadkaasi waa xadad marka la yaab lahoo taariikhi oo qur-aankuna uu tilmaamay weeyaan haddii marka nabiyullaahi ciise dhalashadiisu qur-aanku uu ka sheekeeyey haddii nebi maxamed dhalashadiisa inaan ka sheekayno horta wax diidaya ma jiro taas waa qayb weyn qaybta kale ma laga badbadiyey sidaadaba shay sax ah haddii wax khalada lagu dhex daro waxaan rabnaa waxaa khaladka lagu dhex daro inaan ka saxno oo aan ka celino laakiin khalad khalad laguma soco oo ah muxuu ahaa xafladdii asalkeeda iyo ismaatinkii hadduu fiican yahay waxa lagu soo kordhiyey eanu aragna inuu khaladka yahay umarabna inaan tilmaamno dhahno ismaatinku wuu fiican yahay muxuu aske akhlaaqda nabiga iyo qiyamkiisi lasoo bandhigo way fiican tahay khalad haddii lagu soo dhex daray marka la samaynayo markii aan saxan oo isaga abbaarno war khaladka ee khaladka aan ka dayno sidaa ha la yidhaahda yacni
kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ah culamudiinka soomaaliyeed oo u warramayey wariyaha v o eda maxamed cabdi sandheere weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha codkaasi maryan mursal ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo